golaha deegaanka ee magaalada south portland gobolka mayne dalka maraykanka ayaa gabadh soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi deeqa cabdi dhalac oo ah haweeneyda la doortay ayaa horey uga tirsanayd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay haddaba sidii deeqa ay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka waraystay waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka maraykanka
wadanka waxaan soo galay walaalo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii waxaana nimi magaalo weyn oo atlanta georgia la yidhaahdo marka halkaasaan xaas ku ahaa maaragtay carruurtayduna ay ku dhasheen alxamdulilah saddex ciyaalaan haystaa marka adigu atlanta waa magaalo weyn magaaladuna waxa weeye markaad timaada dee soomaali haddaynu nahay dad baa qaxootiga inoo jooga marka waa inaad shaqaysado maaragtay faamiligaagii hooyo walaala aad lacag u dirtid ood maaragtay aad shaqooyin aad qabsato laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii korarsado laakiin way ii suurtogeli weda maadaama ay atlanta tahay magaalo weyn oo traffic uu badan yahay iska mashquul tahay cilmo yaryar aad haysato marka waxaan usoo guuray main labada kun iyo shantii labadii kun iyo shantii markaan usoo guurayna maasha allah shaqo fiican baa waxaan ka helay magaalada city of city of portland qeybteeda social serviceska ah oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiya ama asylum seeker ama immigrants ah oo ka yimi dunida dhinac dhinac dhinac kasta marka waxay ii suurto gelisay adigu inaan shaqo fiican helo inaan iskuol tago waxaan sameeyey masters degree baan ka qaatay university of new hampshire oo ah development policy and practice marka alxamdulilah haddana waxaan qaatay masters degree kale oo social work ah maadaaman dad la shaqaynayo maaragtay dad maaragtay human being la shaqaynayso waxa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka uula shaqayn lahayd maadaama aan jeclaa inaan dadka la shaqeeyo waxaan soo qaatay masters degree in social work from university of maaragtay new england markaas waxbarashadeeda iyo shaqadeeda saasay ahayd waan gartay goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho
dhinaca siyaasadda walaalo kolley adigu markii uu trump qabsaday dalka waxyaalo badan baa iska bedelay dad badana waxay maaragtay aad moodo inay dadka maaragtay soodgalootiga ah ama qaxootiga aad moodo iyo especially adigu muslimiinta inay maaragtay ay racism iyo maaragtay intaa dhibaato iyo ay noo keeneen marka waxyaalahaasoo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyey inaan maaragtay u cararo office laakiin intaanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama de stateka aad u cararto training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku ku diyaarinaya inaad kuraasida aad u cararto aad doonaysid marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa iyo lix bilood baan ku jiray traininkaas taas aad moodaa in iyaduna aada iisii caawiso maaragtay marka albaabadaad garaacaysa sida dadka loola hadlo sida xataa maaragtay haddii qof uu maaragtay inaad qof madow tahay muslim tahay uu hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo ma aragtay sidii aad u odhan lahayd waad mahadsan tahay aad isaga tegi lahayd adigu waxyaalahaas oo dhan baa trainingkana lagu baray so kun twenty eighteen labada labada kun iyo siddeed iyo tobankii baan special election aan u cararay sababtoo ah ninkii districtgayga ka ahaa city councilka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyey isagoo laga rabay inuu saddex sano uu haa teramkiisu hal sano keliyuu shaqeeyey marka wuxuu uu iskaga degay wuxuu yidhi idon maaragtay ma u baahni ma samayn karo arrintan waa arrin culus oo igu adag ma qaban karo marka special election bay south portland samaysay aniga iyo oday kaloo caddaan ah oo waxaa iska soo horjeednay ah maaragtay deganaa magaaladan four four generations awoogiis awoogiis kale maaragtay ku dhasheen oo business kule magaaladan marka waxaanu kaga badinay double numbers baanu kaga badinay laban laab laba laab ha waad mahadsan tahay laba laab baanu uga badinay votekii marka sidaasaan ku galay city councilka marka mar labaad haddana waxaa laysoo doortay sanad ka hor markii hadeerto biden president biden electionkii marka qofna marka ay lama tartamaynin keligay baan ahaa waan gartay maasha allah marka tanna waan ku guuleysanay marka golaha deegaanka imse xubnood baad ku tihiin magaalada south portland waxaanu nahay toddoba xubnood qof waliba wuxuu u qaabilsan yahay xaafad xaafadda koowaad xaafadda labaad xaafadda saddexaad xaafadda afraad iyo xaafadda shanaad oo anigu aan matalo xaafadda shanaad labana waxa weeye large ad large magaalada oo dhan bay maaragtay iyaguna offer gareeyaan so toddobadaasaanu nahay waan gartay bal magaalada south portland sawiriga sii siday tahay xajmigeeda inta daday ku nool dadka isiradu sida ay u kala badan yihiin magaaladan markii u s censuska tirakoobka la sameeyey labada kun iyo tobankii waxay ahayd shan iyo labaatan kun oo qof inuu degan yahay magaaladan waxaana weeye magaalada afraad ee ugu maaragtay weyn magaalada afraad ee statekan main marka hadda markii labada kun iyo labaatanka la sameeyey tirakoobka waxaa nagu kordhay adigu ilaa lix boqol shan boqol iyo lixdan iyo shan qof so waxaanu nahay marka laysu wada geeyo shan iyo labaatan kun iyo shan boqol iyo toddobaatan marka laakiin waxaa ku yaala magaaladayada moolka ugu weyn stateka so waxaa kaloo noogu yaala jaamacad marka maalin day time maalintii waxaa mara ilaa iyo boqol kun oo qof magaalada way maaragtay business iskuolka iyo moolka laakiin habeenkii inta usoo hoyanaysa magaalada ee degan waa ilaa iyo shan iyo labaatan kun ilaa shan boqol waan gartay ka waran dadka isiradu say u kala badan yihin so main waxa weeye magaalada ugu caddaanka badan marka la eego maraykan oo dhan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa dad caddaana magaaladayadu boqolkiiba sagaashan iyo afar waa caddaan marka dadka meesha degan caddaan bay u badan yihiin iskuulaadka iyaga south portland school district waxaa lagaga hadlaa ilaa iyo shan afariyo labaatan luuqadood so soomaali maaragtay ciraaq ruwanda burundi congoliis lingala maaragtay dadkaas laakiin marka numberka la eego aad baan ugu yarnahay dadka iyaga madow ama dadkan maaragtay soo galootiga ah dadka badankiisa waa caddaan waan gartay marka waxay ka dhigan tahay dadkii ku doortay waxay ahaayeen badi dad cad
ha dadka inta ugu badan doorashada caddaan bay ahayn waan gartay su-aasha ugu muhiimsanayd baan u imanayaa oo ah sida ay ku timid in xubnaha golaha deegaanku adiga kuugu soo xulaan inaad noqoto meyarka magaalada bal sawir naga sii
magaaladayada maadaamay magaalo yar tahay golaha deegaanka maaragtay hoose shanta toddobada xubnood een hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka u noqonaya mayor sanadka soo socda marka siday u samaysantahay waxa weye waxaanu samaynaa wax la yidhaahdo mayoral caucus in maaragtay caucus la sameeyo laga wada hadlo qofkii raba inuu mayor noqdo so hadda sanadkii horeyna soo dhaafay oo kale laba qof baa u cararay oo yidhi aniguna waa rabaa aniguna waa rabaa marka nin baa ku guulaystay oo foodkii intii badnaa la siiyey sanadkan anigaa yidhi interest baan ku ahay marka qof kale ilama cararin waxay yidhaahdeen i think waxa weeye waktigan iyo waktigii loo baahnaa inay deeqa noqoto meeyer marka toddobada qofba lixda qof ee kale wada caddaanka ahba anigay garab istaageen oo yidhahdeen voodkayaga deeqaan siinaynaa si iyadu noogu noqoto meeyerka sanadka soo socda marka xilku waa hal sano oo keliya waa hal sano oo keliya weeye ha marba sano qof baa qaata sanadkiiba qof baa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan
may maadaamaan magaaladu dadkeeda yar tahay lama samayn karo haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo waa in electionka loo loo geliyo warqad oo dadka la yidhaahdo soo footeeya shan iyo labaatanka kun ee qof ee degan magaalada oo haddii aad doonaysaan meeyarkiinu in lasoo doorto idinku soo doorataan afar sano iyo inaydaan rabin marka wax walba waa dimuqraatic maraykan waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan hadday dhahaan haayoo saasaan rabnaa waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa sababtoo hadda constitutionka uu horanayaa waa inay counsilku uu soo doorto qofkii meeyar noqonaya golaha deegaanka isku dhex dooranaya dib loo qoro baa waxaa la odhanayaa waa la bedelayaa la odhanayaa hadda iyo kadib wixii ka dambeeya afar sana lasoo dooranaya dadkaana soo dooranaya qofkii meeyana waan gartay waxaa la isweydiinayaa deeqo gabadh muslinaad tahay sawiradaada waan arkay waad xijaaban tahay meerkii magaalo gobollada maraykanka kuwa ugu caddaanka badan ayaad noqotay duqeedii magaalada maxaad is leedahay sanadkanaad xilkani doonto amaba bilaha ugu horreeya waad la kulmi doontaa
walahi kolley ilaa iyo kun iyo labada kun iyo siddeed iyo tobankii baan ahaa city council dad badan oo maaragtay fikrado kala haystay waan arkay dad badan oo emailo iisoo diray maaragtay hate emails oo odhanaya naagtani waxay bedelaysaa shariica loobay keenaysaa stateka ama ama cityga maaragtay waxaan caqli geli karaynina weeye taasi sababtoo ah constitution baa dalkan u yaala oo meel walba sharciyaa yaala maaragtay qofna maaragtay ma odhanayo anigaa diinteyda wato diinteydan wax walba ku bedelaya wax dhici kara maa marka waxyaalahaasoo kale markaan maqlo waan iska ignore garaya sababtoo ah maaragtay hadal meel gaaraya ma aha laakiin markii ay arkeen sidaan u shaqaynayo sidaan dadka maaragtay isku kay midka u wada yihiin aanan maaragtay cidna aanan kala saarsaaraynin aan qof walba soo dhawaynayo oo shaqadii layga rabay aan qabanayo qof waliba wuxuu yidhi waad mahadsan tahay sida wanaagsan aad u shaqaynaysid marka wax dhibaato ah maan arag run ahaantii sanadkii ugu horreeyey dhowr bilood maaragtay intay dadku kaa baranayaan waxaad qabatid waxaad samaysid maaragtay marka wax wallahi dhibaataa maan arkin manays odhan doono wax dhibaataa ku imanaya haddii ay timaadana I don't think wax aniga dhibaato ii keenaya inay tahay waan iska ignore gareyn doonaa wax ilaahay ilaahay haddii uu maaragtay idmo
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay gabadh soomaaliya oo golaha deegaanka ee magaalada south portland ee gobolka mayne u doortay inay noqoto duqa magaalada taynu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysalan kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo